habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa washington waa isniin labada bisha disembar sanadka labada kun iyo afar iyo labaatanka waxaad naga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee lix iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrban iyo bogga v o a somaali dotcom idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashiir cabdiraxmaan qodobada dhegeystayaal aad idaacadda caawa iyo dunida ku maqli doontaan waxaa ka mid ah guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha soomaaliya oo guddoon cusub doortay
waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintiina loo dejiyey waxaan ku shaqayn doonaa xeebka iyo dastuurka kumeelgaarka ee dalka u yaalla annagoo taa kaashanaynana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala soomaaliya inay ka gudubto doorashadii afar dhibic shan iyo midii dadbanayd oon wada ognahay wada ognahay meesha ay soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa waxaannu ballan qaadaynaa insha allahu tacala ilaah hadduu noo idmo
waxaad kaloo maqli doontaan qodobada aan idiin haynana ka mid ah tartanka toddobaadka cayaaraha soomaalida waqooyiga amerika oo magaalada atlaana ee gobolka georgiya lagu soo gebagabeeyey naga ka safaarad ahaan waajibaadkana loo soo diray waxaa ka mid ah in dadka soomaaliyeed oo asalkooda halkan ka yimid soomaaliya halkan degay inaan si fiicanna ula soconno dhaqanka luuqadda diinta iyo wixii la halmaalaba inaan kala shaqayno barnaamijkii qurbe xubintii doodda gaaban iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dacwad oogayaasha swiden ayaa maanta oo isniina sheegay inay dacwad ku soo oogeen saddex ka mid ah ama saddex qof oo lagu tuhunsan yahay inay xiriir la leeyihiin kooxda daacish kuwaasi oo lagu eedeeyey inay maalgeliyeen falaal argagixisnimo oo ay ku jiraan kuwo ka dhana danaha yurub ayna doonayeen inay caruur aan qaangaarin ay falalkaasi fuliyaan saddexda qof iyo sidoo kale tuhmane afaraad ayaa sidoo kale lagu soo oogay inay ka tirsan yihiin ururka daacish oo ay sweden mamnuucday inay yihiin una aragto inay yihiin koox argagixiso ah iyo inay maleegeen dembi loo adeegsado hub sida ay warbixinno kala duwan ku sheegeen hay-adda dacwad oogista sweden ee spa iyo tan sirdoonka ee saabo afarta qof ayaa waxaa ka mid a laba walaalo ah oo da-doodu kala tahay saddex iyo labaatan jir iyo shan iyo labaatan jir kuwaasi oo qaatay diinta islaamka waxyar ka hor inta aan la xirin midka weyn ayaa amar ka helay daacishta soomaaliya oo ah inay dilaan inta ugu badan ee ay awoodaan ee gaalo ah iyadoo bartilmaameedyada ugu weynna ay yihiin bartilmaameedyada yuhuudda sida lagu sheegay dacwadda saabo ayaa waxa ay dhegaysatay taleefanada kooxda waxaana walaalaha la maqlayay iyagoo ka hadlaya raadinta caruur da-doodu ka yar tahay siddeed iyo toban jir oo diyaar u ah inay ku dhintaan shahiidnimo iyo weliba kuwa ay dili doonaan in badan sida ku cad dacwadda ciraaq ayaa isniinta maanta ah gawaarida gaashaaman u dirtay si ay u xoojiso xadka ay la wadaagto suuriya taasi oo ay ku doonayso inay ku yarayso walaaca amni kadib weerar lama filaan ah oo dalka ay dariska yihiin ay ku qaadeen kooxaha wax iska cabinta ay islaamiyiintu horkacayaan duulaanka ay qaadeen kooxda islaamiga ah ee hay-ad taxriir ashaam ee h t s loo soo gaabiyo iyo garabyada ay xulafada yihiin ayaa ciidamada dowladda waxa ay si buuxda u lumiyeen gacan ku-haynta magaalada labaad ee dalka siiriya ugu weyn ee xalab markii ugu horreysay tan iyo markii uu bilowday dagaalka sokeeye sanadkii labadii kun iyo koob iyo tobankii weerarada ayaa qalqalgeliyey dalka ciraaq oo ay weli ka jiraan nabaradii colaadihii tobanaan sano socday kuwaasi oo ay ka mid tahay korukaca kooxda daacish isku day kasta oo lagu doonayo in looga soo gudbo xadka suuriya iyo ciraaq gebi ahaanba waa mid aan suuragal ahayn sababtoo ah dhufaysyada iyo ciidamada adag ee halkaasi ku sugan ayuu yiri afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee ciraaq genaraal maqdaad mirer wasaaradda gaashaandhigga ee ciraaq ayaa sheegtay in cutubyo ka tirsan ciidamada ciraaq loo diray si ay u adkeeyaan amniga xadka laga soo bilaabo magaalada xuduudda galbeed ee alqaa'im ilaa xadka urdun oo dhanka koonfureed xiga ciidamo kale ayaa la dhigay xadka waqooyi ee gobolka naneve ayay tiri wasaaraddu tallaabadan ayaa timid kadib markii kooxda la socota xuquuqda aadanaha ee syriya ay sheegtay in laba boqol oo dagaalyahan oo ka tirsan kooxaha hubaysan ee ciraaq oo taageersan iiraan loo diray suuriya si ay u taageeraan ciidamada dowladda ugu dambeynna isbuurasho ba-an oo ka dhacday ciyaar kubadda cagta ah ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan konton iyo lix qof magaalada labaad ee dalka geni ugu weyn sida ay sheegatay xukuumadda talada haysa isbuurashadan oo dhacday ciyaartii axaddii ayaa markii hore la sheegay inay isku dhaceen taageerayaasha labada koox kadib markii ciyaarta qeybteedii dambe laga saaray mid ka mid a ciyaartooyda sida ay sheegeen goobjoogayaal ciyaartan oo dhacday kama kana dhacday magaalada koonfur bari ku taalla ayaa ahayd ciyaar kama dambays ah oo ka tirsanayd tartan lagu maamuusayey hogaamiyaha milatariga geni maamadi damboya kaasi oo talada kula wareegay afgembi labadii kun iyo koob iyo labaatankii kadibna isku caleema saaray inuu yahay madaxweynaha wadankaasi warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka dhegeystayaal wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha ee soomaaliya ayaa maanta iska dhex doortay guddoon cusub kaasi oo guddigan ku hogaamin doona howsha loo igmaday ee la xiriirta qabashada doorasho qof iyo cod ah warbixintan waxaa magaalada muqdisho ka soo diray xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo soohodimaha oo ka kooban siddeed iyo toban xubnood ayaa maanta doortay guddoon cusub oo guddigan ku hogaamin doona howsha loo igmaday ee doorashooyinka qof iyo codka ah guddoomiyaha guddiga doorashooyinka qaranka ayaa loo doortay cabdikariin axmed xasan waxaana gacantaag ugu codeeyey toddoba iyo toban xubnood halka guddoomiye ku-xigeenka guddigana loo doortay saadiq abshir garaad natiijada kadib guddoomiye cabdikariin axmed xasan oo madasha ka hadlay ayaa u mahadceliyey xubnihii codkooda siiyey isagoo sidoo kalena ballan qaaday inay qaban doonaan doorashooyin hufan oo lagu kalsoonaan karo waxaan ku shaqayn doonaa qawaaniintiina loo dejiyey waxaan ku shaqayn doonaa xeebka iyo dastuurka kumeelgaarka ee dalka u yaalla annagoo taa kaashanaynana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala soomaaliya inay ka gudubto doorashadii afar dhibic shan iyo midii dadbanayd oon wada ognahay wada ognahay meesha ay soomaaliya iyo dhibaatada ay ka jirtaa waxaanu ballan qaadaynaa insha allahu tacala ilaah hadduu noo idmo inaannu gabar walba iyo wiil walba iyo nin walba iyo oday kastaa guriga uu jooga iyo beertiisa iyo xoolihiisa aanu sanduuqa codaynta u geyno insha allahu tacaala waxaan u sheegaynaa ummadda soomaaliyeed farriin naga ah inay daacad naga tahay inaan madax bannaan nahay inaanan siyaasad iyo xisbi midna aynan alliance la ahayn inaannu doonayno sharciga dalka u dhigan annagoo raacayna inaan dalkan soomaaliya insha allahu tacaala aan gaarsiinno dadka soomaaliyeed inay madaxdoodu ayagu ay doortaan insha allahu tacaala waxaan idinka rabnaa inaan ugu caawisaan insha allahu tacaala waa ku mahadsantihiin si gaara waxaa ugu mahadnaqaya xibnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka ee igu siiyey kalsoonida ballaaran inaan u noqdo guddoomiye saadiq abshir garaad guddoomiye ku-xigeenka cusub ee guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohodimaha ayaa isna soo hadal qaaday culayska mas-uuliyadda la xiriirta doorashada loo igmaday guddiga wuxuuna tilmaamay inay dadaal adag ku bixin doonaan sidii ay dalka uga hirgeli lahayd doorashooyin qof iyo cod ah waxaan ku koobayaa mas-uuliyad weyn oo qaran oo runtii culayskeeda leh baa guud ahaan naloogu magacaaba waxaa weeye mas-uuliyaddaasu hirgelinta doorashooyinka qof iyo cod ee soomaaliya oo ah xaq dastuuri ah oo muwaadiniinta soomaaliyeed ka maqnaa in ka badan konton iyo shan sano sida mas-uuliyadda xilhaynta madaxda qaranka baarlamaanka ee golayaasha dowladdu ay dastuuri u yihiin muddaxileedkooda ayaa waxaa dastuuri u ah in shacabka soomaaliyeed madaxdooda heerarkeeda kala duwan qaybaha dastuurku ka dhigay in dadku soo doortaan sida golayaasha deegaanka baarlamaanada isteediyada baarlamaanadka labadiisa aqal iyo ciddii kale oo dastuurku jidaynayo inay xaqa iyagu leeyihiin wakhti badan ay ka maqnaayeen haddii ilaahay idmo guddiga iyagan waxaan ka shaqaynaynaa oo ku dadaalanaa inaannu mas-uuliyaddaas intay awoodayada aan xoog saarro xaqaasna dadka muwaadiniinta leh aan u celinno xildhibaan sareede maxamed jayte oo ka tirsan aqalka sare ayaa carabka ku dhufatay in guddoonka la doortay ay ku tuhmayaan aqoon iyo waayo aragnimo waxaan u hambalyaynayaa guddiga la doortay oo runtii runtii runtii aan ku tabayno aqoon karti rugcadaannimo siyaasadeed iyo mataqaanaa haldoor inay bulshada ka yihiin wiil iyo gabarba dadka lasoo xulay waxaad moodaa runtii in mataqaanaaye sideed iyo tobanka guddiga ah waxaan uga mahad celinaya wasaaradda arrimaha gudaha een, oo runtii ka gudatay shaqo aad u wanaagsan waana wax muhiima in guddiga doorashada kalsooni lagu qabi karo oo ay yihiin dad la oran karo okay hebel waxaasaa ka suurtagala heblaayo waxaasaa ka suurtagala waxaa idin leeyahay hambalyo mar koobaad mar labaad mar saddexaad sideed iyo tobanka xubnood ee, gudoomiyaha iyo gudoomiye ku-xigeenka waxaan leeyahay hambalyo guddiga doorashooyinkana waxa weeyaan doorasho dalkan een, dumar cid uga baahi badan ma jirto ugu dambayntii wasiirka arrimaha gudaha cali xoosh ayaa xubnaha la doortay iyo guud ahaan guddiga doorashooyinkaba u sheegay in looga fadhiyo sidii ay dalka uga qaban lahaayeen doorashooyin qof iyo cod ah mar haddii aad noqoteen guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo sohdimaha waxaad haysataan maanta xafiisyo iyo agab lagu shaqayn lahaa sidoo kalena waxaad haysataan xeerarkii iyo habraacyadii aad ku shaqayn lahaydeen Eh, waxaa laydinka sugayaa in aad xaqiijisaan yoolka iyo hiigsiga ay idinka filayaan shacabka soomaaliyeed inaad dalka u horseedaan doorasho qof iyo codah oo ay ku dhisan tahay hannaanka xisbiyada badan xor ah oo xalaal ah cadaalad ah hufnaan leh oo qof walba uu xaq u leeyahay in la doorto ama uu wax doorto waxaan halkaan idinkugu wareejinaynaa dukumentiyada kale ah xeerka magacaabista xubnaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha oo ay ku dhan yihiin digreetadii madaxweynaha iyo eh, qaraarkii golaha baarlamaanka iyo tii golayaasha kaleba ugu dambayntii anigoo idiin rajaynaya guul iyo in jahada la gaaray oo dalkeennu u guuray aad buuxin doontaan anigoo idiin rajaynaya in ilaahay idinku galab galo waxaa dushiinna saaran mas-uuliyad weyn guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo xuduudaha oo ka kooban siddeed iyo toban xubnood ayaa waxaa dhowaan meel mariyey labada gole ee baarlamaanka waana mid ka shaqayn doona maamulidda doorashooyinka heerarka kala duwan ee dalka iyo hirgelinta doorashooyin qof iyo cod ah oo hufan inkastoo arrintaasi ay tabasho ka qabaan siyaasiyiinta mucaaradka iyo maamulada qaar xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan magaalada atlaana ee gobolka georgiya ee dalkan maraykanka waxaa toddobaadkan ka dhacay tartamo isugu jira kubadda cagta iyo kubadda kolayga oo ay ka qayb galeen kooxo kala duwan oo ka kala socday soomaalida ku nool waqooyiga ameerika tartankan oo sanad walba la qabto ayaa waxaa qabanqaabiyey qabanqaabiyaashiisuna ay sheegeen inay uga dan leeyihiin isdhexgalka dhallinyarada soomaaliyeed iyo is-aragga ciyaartooyda cuslaatay oo qaarkood u soo cayaaray xulkii qaranka soomaaliya iyo kooxihii heerka koowaad ee soomaaliya maxamed colaad xasan ayaa warbixintan nooga diyaariyey tartankan oo dhowr iyo labaatan sana bisha nofembar dhammaadka sanad walba lagu qabanayay magaalada atlanta ee gobolka georgiya ayaa waxaa sanadkan ka soo qayb galay siddeed kooxood oo isugu jiray dhalinyaro iyo ciyaartooyda cuslaatay oo ka kala socday washington d c atlanta colorado minnesota iyo nashville koobabkii la dhigay oo lagu saleeyey da'da ciyaartooyda ayaa waxaa ciyaartooyda dhallinyarada ah qaaday kooxda atlanta stars oo ka socotay magaalada atlanta ee gobolka georgiya koobka odayaasha ama ciyaartooyda cuslaatay waxaa ku guulaystay koox ka socotay magaalada nashville ee gobolka tennessee koob isna loo dhigay kooxda odayaasha washington d c iyo xulka ciyaartooydii odayaasha ee ka soo qayb galay tartanka ayaa waxaa ku guulaysatay kooxdii ka socotay magaaladan washington gudoomiyaha qabanqaabayaasha tartanka ciidiid jeeyo ayaa ka waramaya caqabadaha iyo faa'iidooyinka tartankan muddada lix iyo labaatanka sana ka badan oo ay soo wadeen caqabadaha kaa hor imaanaya waxaa ugu horreeya dadka horta maadaama ay joogaan waddan qurbaa la joogo fog oo waddan ka fog dadka saa u fahamsiin lahayd barnaamijkan inuu in la samayn karo in ilma eh, la aruurin karo in community la noqon karo in iskuduubni la samayn karo in ilmaha loo diyaariyo en- en aadista iskuulladooda iyo iyo iyo iyo dugsigooda qur-aanka iyo masaajidkooda see loogu xiri lahaa in aad aad si in la fahamsiiye waalidkii ayaa tan caqabadaha ugu waaweyn midda kale een, oo faa'iidooyinka waxaa waaye waa la arkay ilmo yararoo een, qur-aanka xifdiska ku guulaysta een, sportiska ciyaara cayaarihii een, mls ka een, cayaaraha heerka labaad ka ciyaara intaasba waa faa'iido iyo kuwo ku dhaafa xilliga xun dhallinyaradu ay high iskuulaadka dhigtaan iyo ku dhaafa waa wakhtiga ay dhallinyarada ugu badan yihiin inay ka leexdaan jidka wakhtigaas markay dhaafaan ee jaamacad galaan waxaa waaye cunugaas wuxuu noqonaya xoogaa cunug bisil oo ka badbaaday waxyaabahaas waa faa'iidada aan ku aragnay barnaamijkan samayntiisa xaflad lagu soo gabagabaynayay tartanka ayaa waxaa ka hadlay safiirka soomaaliya ee maraykanka doctor daahir xasan carab innaga ka safaarad ahaan waajibaadka naloo soo diray waxaa ka mid ah marka laga soo tago shaqada nagala dhexaysa dowladdan aan martida u nahay ee maraykanka in dadka soomaaliyeed oo asalkooda halkan ka yimid soomaaliya halkan degay inaan si fiican aan ula soconno dhaqanka luuqadda diinta iyo wixii la halmaalaba inaan kala shaqayno sababtaas waayana qaybta dhaqanka ee safaarad walba ay u leedahay marka hawshan oo adinka aas ku xilqaanteen inaan annaga aan goobjoog ka ahaano waa idinkaga mahad celinaynaa runtii waxaa farxad ii ah inaan dad aan maqli jiray ama baasketka dheeli jiray ama kooxihii kala duwanaayee magaalada xamar ka dhisnaa ama cayaaraha gobollada ama qarankii soomaaliyeed buu dheeli jiray inaan la kulmo runtii aad bay farxad iigu tahay hadda kadibna bal marka la qabanqaabinahayo inaan bal aan iska war hayno oo wixii aan ku biirin karnana aan ku biirino safaaradduna ay hadday qayb ka noqon karto inay qayb ka noqotoy suuragal tahayna waa idinka codsanaynaa si ay u noqdaan hawshii naloo soo egmaday dad gudanahaya si aan u ahaano rofesor maxamed xaaji mukhtaar oo bare ka ah jaamacadda savana state university ee gobolka georgia ayaa waalidiinta soomaaliyeed ee maraykanka ku booriyey in caruurtooda ay ku dhiirigeliyaan ka qayb qaadashada ciyaaraha oo uu tilmaamay inay qayb ka qaadan karaan helista waxbarasho jaamacadeed oo lacag la'aana
jaamacadaha maraykanka waxa waaye midda aan joogo ay ka mid tahay waxbarashada aad bay qaali u tahay lacago badan baa lagaa rabaa haddana waxaad ka dhigi kartaa rakiis baad ka dhigi kartaa ayadoo saas qaali u ah ee rakiis ka dhigi karaysa meelayooga aad kaga dhigi karaysid rakiisnimada waxaa ka mid ah sboortiga canug baa isboorti yah balooni buu ciyaaraya wuu ordayaa wuu boodayaa ayuu wuxuu ku helayaa scholarship yani jaamacadaha ugu qaalisan ayuu ka helayaa marka waxaan idinku waaninayaa bal dadka caruurtiinna iyo dhalanya dadka da'da yar in lagu booriyo lagu dhiirigeliyo inaan maaratay maaratay in indha gooniya lagu eego sboortiga tartankii kubadda cagta ee toddobaadka soomaalida ee lagu qabtay atlanta gobolka georgiya waxaa dhinac socday tartan kubadda koleyga ah qaar ka mida ciyaartooydii hore ee soomaaliya ee kubadda koleyga ayaa ka hadlay ahamiyadda ay ciyaaruhu u leeyihiin bulshada soomaaliyeed aniga waxaan horta la yidhaahdaa maxamuud muuse waxaan ku magac dheeraa shimid waxaan u cayaari jiray tiimka naadiga badda kabtankiina waa u ahaa waxa waaye odayaasheenna waa soconnaa inaan barnaa carruurteenna fiuturkooda inaan ka dhigno inay sports iyagana ahaadaan sports maaha keliya kubadda cagta basket maahan waxa waay marshal of arts hadda waa cayaari karaan waa swimming waa dabaalan karaan wax kasta oo sports ah waa ina cayaaraa carruurta in la baro marka waalidka wax kasta waa samayn karaa hadduu dadaalo soomaalidana waa ku fiican tahay arrintaas marka waa inaan ku dadaalnaa waxa waay adduun iyo aakhiraba labada dhinacba inaan carruurta kaga dadaalno cabdi maxamed guuleed cayaaryahankii naadigii kubadda koleyga ee badda oo loo yaqaanay cabdi xalwo ayaa isna ka hadlay sida isboortiga uuga caawiyey sannado badan oo uu maraykanka ku noolaa inuu ku sii dheganaado dhaqanka iyo soomaalinimada ilaahay amarkiisa cayaaraha waa kuu furaan jidadka uma baahnid wax bal waxbarashada iyo cayaaraha iyo iyo dhaqankaaga iyo hiddahaaga waa isku socon karaan waxaan idiin sheegaya hadda ilaa hadda siddeetan toddobad ilaa haddaan joogaa maraykanka oo scholarship basketball inta lagu soo siiyey weli soomaalinimada waa jirta ya magaalada aan deganahay ashland oregon la yihahdo waa tusay in sharafta soomaalida ay leedahay iyo dhaqanka oo ah annaga hal wajiyaan leenahay waa ku ixtiraamaynaa waa ku sharfaynaa waxaan dhahna waa qabanayna waa qabanaynaa
xafladdii lagu soo gabagabaynayay tartankan waxaa ka hadlay ciyaartooy magac ku leh soomaaliya oo u istaagay urur tabarucaad u fidiya ciyaartooydii hore ee ku dhibaataysan dalkii hooyo cabdulqaadir xaaji daahir sheekh ah ciyaaryahankii kubadda koleyga ee badda iyo khaliif muuse shire laacibkii kooxda badda iyo xulka qaranka ayaa ka hadlay munaasabadda ciyaaryahan sheekha ayaa ku horeynaya gruubkan aad arkaysaan oo halkan hortiina taagan waxaan u taagannahay urur la yidhaahdo somali legends charity alxamdulilah maanta annaga waa inoo nimceeyey ilaahay waa inoo nimceeyey waa haysanaa meelaan seexanno iyo waxaan cunno waa haysanaa laakiin guruub badan oo magacii isboortiga ku abtirsada oo maanta dhibaataysan ayaa jira waxaanan ururinaa waxay tahay sadaqo sadaqadaasi oo ah doolar oo yeerli ah sanadkii marka waxaan u taagannahay arrintaas iyada ayaan u taagannahay walaala annaga naga liita oo runtii maanta aanan haysan waxay cunaan jiifku aanan haysan qaarkood ay diyaaleysas yihiin oo kelyaha iyo laga dhaqo gruubkaas ayaan runtii aan ku xirannaha oo waxawaan warwarinaa marka hore waxaan rabaa inaan mahad celiyo dhallinyaradii fikirkan keentay in dadka walaalahooda oo ku dhibaataysan waddanka gudihiisa in wax la taro runtii aadaan ugu mahad celinayaa fikirka inoo keeneen inaan aan mataqaanaa dadkaasayto wax ku tarno mar walba meel kastoo la isugu tago runtii aayad suuratu nisaa ku jirta ayaan soo xigsadaa laa khayra fii kasiirin min najwaahum ilaa man amara bisadaqatin ow macruufin ow islaaxun bayna annaas runtii ku noqda tafsiirkeeda si fiican u fiiriya arrinkaasayto macnaha sadaqada meesha ay gaarsiisan tahay annagay faa'iida noogu jirtaa yaraantaydii waxaan maqli jiray idaacadaha markaad dhegaysato xasan samatar hees uu qaadi jiray ma ogtahay curyaanka caga looma waayina ceenkaa wax loo yiri kuwa carariyale inay ku cibro qaataan amerika aan anigaan imaaday anay ii tahay mataqaanaa inaan ku cibro qaato kuwa dhaqaaqila ilaahay wax uma waayin laakiin anaa wax liigu dhiibay marka aniga inaan ka warqabo iyagii aan wax taro waxa aan isweydiinaynana waxaa waaye toban doolar starbucks intaad tagtaa labaatan doolar lagaa qaada tobanka doolar haddaad bil sanadkii boqol iyo labaatan waxay naga taraysa ma jirto laakiin iyaga wax bay u noqonaysaa
intii uu tartanka socday waxaa xiise gaara lahaa taageerayaasha daawanayay oo ka kala yimid gobollada maraykanka iyo toronto golahayihii naadiga wagad ee soomaaliya oo daawashada ciyaartan uga yimid magaalada siyaarl ee gobolka washington ayaa dareenkiisa ka hadlay magacayga waa cabdiqaadir xasan maxamed cayinte qoorleex kuma leedahay ama shakabiiba shakalaala shuunashuuno abuaba
marka fooridaha caan ku ahayd intii tartankan atlanta uu socday aad baa fooridaada maaragtay looga dhex maqlaya garoomada marka markaad ka hadasho dareenkaaga ku aadan ciyaarahan halkan lagu qabtay iyo sidaad uga soo qayb gasheen dadkiinii hore bal faahfaahin yar naga sii marka waxaa si fiican oo dhacay tartanka si fiican oo dhacay si fiican oo qabteen maasha allah meesha ka wada ciyaarahan leena wallaahi ciyaaraha waxay leeyihin faa'iidanka jirka ciyaar ku dhisan maskaxdoo la furo ya waa goob ciyaare iyo dhalinyaro cudeyni iyo geesiyaal cagtame in dadku noqdaan
xafladdii lagu soo xirayay ciyaaraha waxaa isdhammaad iyo qosol kaga qayb qaatay majaajiliiste calimataan waxaan jeclaan lahaa saadi muqdisho annagoo joogna saara kole inaan farxsanaan wallaahi intaas wadanaan waddankan jooga nolosheed inta ugu badan amerikan jooga ninaan isdagaalna maalin madowga aeroboortkan shaqaynaya inaan soomaaliya waa ogyahay go back where you come from kula aniga meelaan ku noqon inta ku noqon adiga marka weligii niyadeeda kama bixin waddankayga marka nimaya waxa waaye dadkeena aan ogaanay meeshaan ka nimid ciyaaraha toddobaadka ee lagu qabtay atlanta ayaa qayb ka ah tartamo ay soomaalida waqooyiga ameerika sanad walba xilliyada fasaxyada kala duwan ay ku qabtaan meelo kala duwan oo ay ka mid yihiin magaalada toronto dalka kanada magaalada colombus gobolka ohio iyo magaalada minneabolis gobolka minnesota ee dalka maraykanka
mahadsanid maxamed colaad xasan oo warbixintaasi noo diyaariyey iyadoo dad badan oo maraykan ah ay isugu yimaadaan miisaska cashada ee fasaxa tanksgifinka loo yaqaano ayaa warbixin dhowaan la soo saaray waxaa lagu ogaaday in magaalada ugu weyn maraykanka ee new york ay dad badan oo degani ay soo food saartay cuntayari goobaha cuntada ee maxalliga ah ee magaalada new york waxaa laga dareemayaa korarka dadka soo booqda oo ay ku jiraan kuwa shaqeeya wariyaha v o a tina trin ayaa warbixintan ku sharxaysa arrintaasi waana tan caasho ibraahim aadan caasho cuud oo nala socodsiisa bannaanka goobta cuntada bilaashka ah lagu bixiyo ee magaalada new york shaqaaluhu waxa ay ku mashquulsan yihiin baakaynta cuntada tabaruca ah ee u socotaa meelaha cuntada lagu kariyo waxaan nahay mid ka mid ah hay-adaha gargaarka ee xagga gaajada ee ugu weyn waxaan taageernaa in ka badan sagaashan boqolkiiba xaafado ku yaala halkan magaaladeenna warbixin cusub ayaa lagu ogaaday in magaalada new york oo ka mid ah magaalooyinka ugu waaweyn maraykanka ay sii kordhayso tirada dadka ku nool ee la halgamaya cuntada goobta samafalka ee fadhigeedu yahay magaalada new york oo lagu magacaabo robin hood waxay la socotay adeegsiga cuntada samafalka ah ee magaalada isagoo ogaaday in ka hor faafitaankii xanuunkii covid ay shantii qofba mid amaba labaatan boqolkiiba dadka waaweyn ay adeegsadeen cuntada deeqda ah ugu yaraan hal mar waxaan hadda aragno ayaa ah in qoysas aad u badan oo shaqeeya ay booqanayaan meelaha cuntada lagu kariyo iyo jikooyinka maraqa waxay rabaan gacansiin waxaan u malaynayaa in dadku ay runtii la halgamayaan inay helaan nolol maalmeedkooda in saddexdii qofba laba ka mid ah dadka reer new york oo booqday goobaha cuntada lagu qaybiyo ay sidoo kale shaqaynayeen shaqooyin badan ayaan ku weynay cudurka faafa laakiin nasiib darro shaqooyin badan oo soo noqday ayaa runtii ahaa kuwa aan bixinin lacag qofka ku filan ma jirto koror xagga mushaarka ah mushaarku ma aha mid la jaan qaadaya kharashaadka kale ee waaweyn dadka new york waxay u arkaan inay ku adag tahay in hal dollar uu ku fillaado wixii uu horay ugu fillaa cuntayarida waxa ay saamaysaa hal dhibic saddex milyan oo reer new york ah waxaana ay ku baahsan tahay dad badan oo adeegsada oo kala duwan magaalada new york waxaa ka jirta dhibaato saddex qaybood leh waa qiimaha sarreeya ee guryaha daryeelka carruurta iyo sidoo kale waxyaabaha aasaasiga ah waxay keentay in koox dad ah oo aad u kala duwan ay booqdaan goobaha cuntada waana sababta khubarada qaar ay u sheegeen in maalgelinta dowladdu ay muhiim tahay xitaa iyadoo maamulka cusub uu muujiyey in la dhimayo doorashadani waxay ku soo dhacday iyadoo ay taagan tahay arrimaha miiska kushiinka waxayna tani fursad u tahay maamulka imaanaya inuu si dhaba u xoojiyo shabakadda badbaadada iyo inuu sameeyo maalgashiyadaas dhinaca kale olfens ayaa sheegaya in goobaha cunnada lagu qaybiyo ay u badan tahay inay soo jiidan doonaan dad intii hore ka badan oo baahan
mahadsanid caashe ibraahim aadan caashacuud oo warbixintaasi nala socodsiinaysay halka dhegeystayaal aad wararkaasi iyo warbixinadaasi kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toos idinkaga imaaneysa washington magaalada los angeles ee dalka maraykanka ayaa ansixisay sharci cusub oo magaaladaasi ka dhigaya goob magangelye oo ah dadka soo galootiga sharci darrada ah tallaabadan ayaa loo arkaa inay tahay jawaab ka dhanaha ballanqaadka madaxweynaha la doortay ee maraykanka donald trump ee ku saabsan masaafurinta dad badan oo aan sharci haysan marka uu xilka la wareego bisha januari sharciyadan ma joojin doonaan saraakiisha federaalka ah inay masaafuriyaan dadka aan sharciyada haysan laakiin waxay xoojinayaan ballanqaadka magaalada ee ah in la ilaaliyo bulshada qaxootiga ah warbixintan waxaa diyaariyey wariyaha v o a waa angelina bagdazerian waxaana noo soo koobaya xuseen barre aadan
claudia ventura waxay ku nooleed magaalada los angeles muddo ka badan labaatan sano waxay halkan ku leedahay shaqo iyo qoys laakiin ma haysato sharci ventura waxay ka mid tahay ku dhowaad siddeed boqoloo kun oo qof oo ku nool magaalada los angeles kuwaasi oo aan lahayn sharciga maraykanka sida dad badan oo kale waxay dareemaysaa cabsi kadib markii donald trump uu ku guulaystay doorashada maraykanka
hadda ma arko dad badan oo waddooyinka jooga dadku waa yaraadeen taasina waa wax xun waxaan u malaynayaa in dadka ay ka baqayaan masaafurinta golaha magaalada los angeles ayaa ansixiyey sharci cusub oo lagu astaynayo goobo magangeliyo tallaabadani waxay ka dhigan tahay in booliska maxalliga ah iyo mas-uuliyiinta gobolku aanay la wadaagi doonin mas-uuliyiinta socdaalka ee heer federaal macluumaadka ku saabsan xaaladda socdaalka ee dadka haddii aanay ku lug lahayn dembiyo culus sida uu faahfaahinayo george mario cabarera oo ah khabiir ku xeldheer arrimaha xuquuqda aadamaha
sharci sidan oo kale ah ayaa fariin aad u xooggan u diraya bulshada los angeles iyo guud ahaanba qaranka taasoo muujinaysa in khayraadka iyo dhaqaalaha magaalada loo adeegsan doono ujeeddada ah in bulshada lagu sugo amnigooda iyo in la dhiso kalsoonida bulshada ee hoggaankooda iyo in bulshada lagu dhiirigeliyo horumar halkii waddooyinka lagu qabqaban lahaa ama fawdo looga abuuri lahaa dhammaan dadka ku nool magaalada iskuma raacsana go-aankan taageerayaasha trump oo ku dhowaad ah boqolkiiba siddeed iyo soddon dadka deegaanka sida laga soo xigtay natiijadii doorashada ma doonayaan in los angeles ay noqoto magaalo magangeliyo sida ay tilmaamayso linda hana oo ka mid ah dadka ku nool magaalada I think it's a disgrace. I think that um, we have to take care of our own first. When we say America first, it doesn't mean waxaan u arkaa we inay don't tahay take care ceeb of others. It just means we waa take inaan care marka hore daryeelnaa dadkeenna marka aan leenahay america first macnaheedu ma aha in aadan daryeelin dadka kale laakiin macnaheedu waa inaad marka hore daryeesho dadkaaga waalidka linda hana waxa ay ka yimaadeen mexico waxa ay soo galeen maraykanka iyaga oo si sharciya kusoo galay waxaanay aaminsan tahay in qof kasta oo si sharci darro ah ku yimid la musaafuriyo sharciyadan waxay yeelan doonaan saameyn yaryar oo muuqata sababtoo ah tan iyo kii magaalada los angeles waxay hor istaagtay booliska ama saraakiisha socdaalka inay weydiiyaan dadka wax ku saabsan xaaladaha socdaalka iyo sharciga inkasta oo xaaladan cusub ee los angeles aanay joojin doonin masaafurinta haddana waxay ka dhigan tahay in mas-uuliyiinta maxalliga ah aanay ka caawin doonin saraakiisha federaalka inay helaan oo ay musaafuriyaan dadka aan sharciga haysan sida ay tilmaamayso tatiana edwards behar oo ah qareen ku xeel dheer arrimaha socdaalka iyo sharciyada они свою деятельность с массовых рейдов, а не то, что там на улице будут выискивать каких-то отдельных waxaan u прохожих.
malaynayaa in ay saraakiisha federaalka bilaabi doonaan weeraro ballaaran halkii ay ka weydiin lahaayeen dukumentiyada dadka waddooyinka maraya waxaan aaminsanahay inay jiri doonaan weeraro ballaaran oo lagu qaadayo warshadaha iyo beeraha halkaas oo sida laga soo xigtay xogta rasmiga ah ay u badan tahay in dadka aan sharciga haysan ay ka shaqeeyaan george mario cabarera oo ku xeeldheer arrimaha xuquuqda aadamaha wuxuu aaminsan yahay in cafiska guud uu yahay fikrad ka fiican musaafurinta We have to insist that mass legalization is the option.
waxaan ku adkaysanaynaa in sharciyeynta guud ay tahay xalka ugu habboon waa inaan ku adkaysannaa in la helo hab wax ka wanaagsan oo loola dhaqmi karo uxuntiga ku sugan dalkan trump ayaa hore u sheegay inuu ku dhawaaqi karo xaalad deg deg ah oo u adeegsado shaqaalaha militariga maraykanka si ay uga caawiyaan fulinta musaafurin dadweyne oo ballaaran taasoo ah tallaabo ay ballan qaadeen dadka u dooda xuquuqda socdaalku inay la tiigsan doonaan maxkamadda
mahadsaned xuseen barre aadan markana dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubinta qurba joogta waxaana magaalada toronto kusoo diyaariyey xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida ku nool dalka switzerland dalka switzerland wuxuu ka mid yahay dalalka ka tirsan midowda yurub ee ay dib u dejinta ka heleen soomaalida siciid cali xidig oo loo yaqaano kabtan xidig waa guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee gobolka zurikh ee dalka switzerland waana gobolka ay degan yihiin soomaalida ugu badan ee dalkaasi mar aan kula xiriiray qadka whatsappka ayaan ugu horreyn weydiiyey soomaalida degan dalkaasi tiradooda iska warqabkooda iyo fursadaha ay haystaan xuseen adig iyo v o edaba aad iyo aadan idiin salaamayaa dadka soomaaliyeed ee ku dhaqan waddankan switzerland tirakoobkii ugu dambeeye la sameeyey labada kun iyo labaatan iyo saddexda ee sideed kun sideed boqol iyo lix qof ayuu marayay marka labada kun iyo labaatan iyo afarta oo ilaa weli aan eh, cadadka tirada guud aan la soo saarin waxay noqon kartaa oo lagu qiyaasaa ilaa sagaal kun inay degan yihiin waddankan switzerland eh, xagga xiriirkoodana aad iyo aad u fiican yahay inta badanna waxaa waa dadku xilliyada eh, munaasabadaha maalmaha xorriyadda oo kale iyo munaasabadaha ciidaha oo kale iyo ayay aad iyo aad u kulmaan inta kalena dadka soomaaliyeed sida la ogyahaaba waa dad oo communicationkooda oo aad iyo aad u sarreeya oo xagga telefonka aad uga xiriiraan marka dadka soomaaliyeeda waddankan degan aad iyo aad ayay isugu xiran yihiin waddankan switzerland waa waddan xirxiran oo xagga sharciyadana aad ugu adag tusaale ahaan baasaboorka waddankan inaad qaadato waxay kugu qaadanaysaa wax ka badan toban sano oo shuruudahaadana inaad buuxiso lagaaga baahan yahay Eh, dadka kaloo ayagana soo galootiga ama gelyadoonka oo qaxootinimada ka codsadaan waddankan ayaa ayagana jawaabaha eh, codsigooda ku helo laba sano ilaa saddex sano markaasoo ayadana ay dhacdaa inta badan inay helaan sharci f ah sharci f la dhaho sharcigaasoo ah sharci warqada oo baasaboor uusan la soconin oo waddanka gudihiisa ee switzerland qofka uusan ka bixi karin tusaale ahaan fursadaha waddankan ka jira haddaan ku iftiimiyo dadka waddankan jooga switzerland inta badan waa dad shaqeeyo sababtoo ay tahay waddanka ayaa waddan shaqaa khaasatan gobolkan suuriqa oo aniga aan deganahay waa magaalada ganacsiga ee switzerland dadka ku noolna boqolkiiba siddeetan waa dad shaqaysto bulshooyinka soomaalida qaar ee qurbaha ayaa la sheegaa inay aad u dhexgelin bulshooyinka kale ee ay la nool yihiin iyagoo inta badan hal xaafad wada dega haddaba siciid ali xidig kabtan xidig ayaan mar kale weydiiyey isdhexgalka soomaalida ee bulshooyinka ay la nool yihiin xuseen isdhexgalka bulshada ma xuma walow uusan gaarsiisnayn heerka ugu sarreeyey ee dadka soomaaliyeedna waa dad dhaqankooda iyo diintooda aad iyo aad ugu adadag waana ka tilmaaman yihiin bulshada qaaradda afrika ka imaaday tusaale ahaan waa dad aad iyo aad loogu tilmaamo dad firfircoon oo fahamkoodu sarreeyo jecelna himilada iyo hamiga ay leeyihiin inay hormariyaan lana qabsadaan ama ay la macaamilaan dad yooga ay markaas ay la nool yihiin ama waddanka ay ku nool yihiin ee waa tahay kabtan xidig qurbaha waxaa laga soo wariyaa dhibaatooyin haysta ee dhallinyarada oo la xidhiira diralka iyo isticmaalka maandooriyaha idinka sidee ka tihiin arrimahaas xuseen waddankaada switzerland ammaankiisa aad iyo aad u sarreeyaa marka cabsi carruurta ama badqabka bulshada loo cabsanayaa ma jirto sidoo kale maandooriyaha iyo waxyaabaha muqaadiraadka oo dhallinyaradu ay isticmaalaanna aad iyo aad ayuu waddankan ugu yaryahay dhalinyarada soomaaliyeed ee waddankan ku nool muqaadiraadkaas naga galana ama isticmaalana aad iyo aad ugu yaryihiin tiradooda soomaali cusub ayaa gaartay dalkaasi switzerland sannadihii u dambeeyey kuwaasoo u baahan caawinaad dhanka fahamka dalkaas iyo sidii ay shaqo ku heli lahaayeen iqraa cumar xasan waa guddoomiye ku-xigeenka jaaliyadda soomaalida ee gobolka zurikh ee dalkaasi switzerland waxaan weydiiyey caawinaadda ka jaalid ahaan ay u fidiyaan soomaalida ku cusub dalkaasi xuseen nuur xaaji idaacadda v o a waan idiin salaamay walaal xuseen su-aashan aad ka dhawaajis waa su-aal aad iyo aad u muhiim ah qof kasta ee soomaaliyeed oo ku cusub waddanka switzerland inuu su-aashani jawaabteeda helo waa muhiim haddii aan nahay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku sugan dalka switzerland waxaan door muhiim leh ka qaadanaa taageeridda iyo caawinaada dadka cusub ee soomaaliyeed ee dalka yimaada walaal wax badan ayaan ka caawinaa laakiin waxaan kusoo koobayaa hal iyo labo waxaan ka caawinaa inaan tala siino waxaan ka caawinaa si inay integration sameeyaan isdhexgal bulsho waxaan ka caawinaa inaan shaqooyin la raadino waxaan ka caawinaa inay luqadii dalka bartaan marka la joogo qurbaha ka qaybgalka siyaasadda dalalka ay soomaalidu ku nool yihiin waxaa lagu tiriyaa mid ka mid a waxyaabaha ugu muhiimsan si matalaad ay uga helaan miiska go'aanada lagu gaarayo haddaba injineer cabdicasiis axmed cabdulle oo in ka badan soddon sano degan dalkaasi switzerland ayaan weydiiyey ka qaybgalkooda dhanka siyaasadda iyo ka warqabkooda dalkii hooyo ee soomaaliya markay timaado musiibo dabiici ah sida abaaraha iyo fatahaadda waa jiraan soomaali ka qayb qaadata siyaasadda waddankan laakiin ma bidno waayo waxay ku xiran tahay ka qayb qaadashada waddanka intuu furfuran yahay waddanka waa iska conservative inta badan laakiin ma yaro oo ilaa lix iyo labaatan kantoon uu ka kooban yahay waddanka marka haddii ay ugu liidato ilaa dad toobaneeye gaarayo oo xisbigan social party party layiraa ka qayb qaataa jiro soomaali ah oo ka mid ah iyo qaar community community communitiga soomaalida ka mid ah oo degmooyin iyo ka jiro ee ku jira macnaha societygaas mas-uul uga soomaalida ayaa jiro oo kuma faramarnin siyaasadda waddankan su-aashaada qaybta labaad ee fatahaadda abaaraha waa ka qaab qaadanaa oo masaajidada iyo meelaha dadka ay isugu yimaadaan ee goboladaas ah ayaa calanaan la gaarsiiyaa marka waxaa la isku dayaa gobol kastaba inuu si toosa sliga ugu diro meelaha dhibaatooyin ka dhacaan wixii dhaqaale ay haayaan sida fatahaadda oo maro badan kusoo noqotay gobolka hiiraan iyo abaarihii waayihii hore aada u haayay gobolkan layidhaa baay iyo bukoob waa laisku dayaya meel kasta waa isku dayna inaan macnaha dhaqaale inaan gaarsiino haba yaraato runtii waayo nambarka aan waddanku joogno ayaa aada u yar kadib markii dhowaan madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud uu booqday dalka jarmalka soomaali badan oo aanan sharci haysan oo ku nool midooda yurub ayaa soo wajahay walaac ku saabsan in dib loo celiyo inkastoo dowladda soomaaliya ay beenisay inay jirto dib u celintaasi ayaan weydiiyey siciid cali xidig kabtan xidig in ay qabaan walaac arrinkaasi la xidhiira amaasanta xuseen su-aal aad yaad muhiim ayaa weydiisay oo ka dhex kurxisa dhammaan bulshada soomaaliyeed ee ku dhaqan midooda yurub dadyoga soomaaliyeed ee meelgelyadoonka ee ku nool waddankani switzerland wax saameyn haba yaraatee kuma yeelan arrintaasu Eh, booqashadii madaxweyne xasan ee dalka jarmalka xog khaldan ayaa idaacadaha qaar debiyeen taasaana waxay keentay dadyo fara badan oo meelgelyadoona inuu walaac iyo iyo cabsi ay lasoo diristo marka kaliya waxay ahda arrintaasu arrin khusayso dadka dembiyada waaweyn ka gala dalka jarmalka oo lumiyo xuquuqdooda qaxootinimo ee meelgelyadoonka Eh, waa taas ciid ugu dambeyntii dhowaan ayaa la idin doortay hogaanka jaaliyadda ee gobolka zurich Eh, maxay yihiin waxyaabaha idin hor yaalla ee aad rabtaan inaad wax ka qabataan xuseen aniga iyo dhammaan tiimka jaaliyadda iyo bulshada soomaaliyeed ee degan gobolkan suurikh waxaan ka shaqayn doonaa annagoo gacmaha ishaysano si wada jira inaan bulshada gobolkan degan aamidaynaa isku aruurinaa diintooda iyo dhaqankooda ah ilaalinaa wax allaale wixii kala geynaya oo qabyaalad iyo fadhi ku dirirana aan ka hortagnaa wixii midaynaayo isu soo dhoweynayo isjeclaysiinayana inaan ka shaqayna hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaana ilaahay uga baryaa dadka soomaaliyeed meel walbo ay joogaan in ilaahay subxaanau watacaala uu mideeyo dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbi ee toddobaadkan oo aan kusoo qaatay soomaalida ku nool dalka switzerland intaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaaji oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
mahadsaned xuseen nuur xaaji oo barnaamijkaasi qurbe nala socodsiinayay markana waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaarisay zaynab abuukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban sannadihii ugu dambeeyey waxaa hoos u dhac lixaad leh ku yimid wax soo saarka beeraha soomaaliya sababo la xiriira colaadaha abaaraha iyo fatahaadaha ka dhasha roobabka iyo duufaanta isbeddelka cimilada haddaba qorshe dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan miyaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan mise door wadajir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa dooda igala qaybgalaya doctor mukhtaar nuur abuukar iyo korneel yuusuf xuseen dhangad waxaana su-aasha jawaabteeda ku horeeyey doctor mukhtaar
saynab abuukar walaal waa ku salaamayaa sidoo kale waxaan salaamayaa bulshada ku xiran v o edka iyo saaxiibkay cornel yuusuf saynab walaal waxaa xaqiiq ah dowladda aan haysano waxaa la yiraahdaa waa federaal weeye sideeda federaalna waxaa weeyaan adeega bulshada wuxuu kasoo bilowdaa kor waa la dadejiyaa waxaa loo dadejiyaa ilaa iyo waaxeed maamul goboleed degmo gudoomiye waaxeed waxay haysataa waxa la yiraahdo qorsho baahan oo loogu talagalay adeega bulshada hadday noqoto wax cimilada isbedel ku yimaado hadday noqoto dhibaatooyin soo food saaro iyo hadday noqoto jaangooyinta xukuumadda dowladda sideeda dhex waxaa loo baahanya in qorshe ay la timaado qorshahaasna oo wasaaradda qorsheynta ay dejiso oo uu beryahan iyo sanadahan dambe cimilada isbedbedelayo qorshe baahan oo ka hor imaanayo oo la rabo in la gaarsiiyo adeegaasi maamul goboleedyada dhibaatada meesha ay ka jirto cimiladan isbedelayo biyaha fatahaadda ah dadka shacabka way baahan yihiin way jecel yihiin wax isku duubnaan laakiin waxaa loo baahan yahay facilitated wax la yiraahdo in qorsho jaan go-an oo daadegsan in loo geeyo qorshahaasna la fuliyo hadday taa jirin wax hagaagaya ma jiro dad bulsho badanaan aragnay fatahaad timaaday isxilqaamay webiga dhinac yar wax qabtay laakiin waxaan waxa weeye wax masiibooyin waxa weeye wax natural ah oo aan runtii dad yaroo kooban wax qaban karin haddaysan xukuumad ama caawinaad iyo meel walba oo shisheeye ha noqoto ama dowladdii oo u degsan qorshahaasi ay ka qabato meesha dhibaatada ay ka taagan tahay hadday taasan jirin runtii way adag tahay in cimilada isbedelka socdo beryahan in wax laga qabto duniyada waad aragtaa wasaaraddan baa loo sameeyey oo wasaaradda cimilada ah ayaan haysanaa oo ujeedkeedu tahay isbedelka cimilada kusoo kordhaya inay wax ka qabato
korneel yuusuf ma waxaa loo baahan yahay door wadajir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada mise kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada ay ku bixiyaan ayaa looga bixi karaa dhibaatadan taagan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته runtii halkan waxaan ka salaamayaa bahda v o a oo ay hormuud u tahay saynab abuukar iyo saaxiibkayga dooda igula jira doctor abuukar runtii aragtida meesha taalla aniga waxaan aaminsanahay in loo baahan yahay si looga baxo arrimaha taagan ee waxqabad la-aanta xagga beeraha ku saabsan iyo wax soo saar la-aanta dalkeenna ka jirta si looga maarmo waxaa loo baahan yahay waa waxqabad bulsho oo ka timaada bulshada soomaaliyeed ee ku nool dalka soomaaliya inay isku tashadaan ayagu wax soo saarkooda ay la yimaadaan ayagaa laga rabaa dhibaatada iyo kaalmada shisheeye ee dadkeennu markasta u baahan yahay iyo baahida iyo fakriga dalkeenna ka jira sida keliya oo looga bixi karaa waxaa weeye waa iskutashi bulsho in la helo weeye xaqiiqadii sidaa weeye arrintaasunbaa loo baahan yahay dhibaatada sidaasaa looga bixi karaa dowladduna wax yar un oo saamayn ah unbay ku yeelan kartaayo arrimaha cimilada isbeddelka cimilada oo kale waa barnaamij dowladnimo in lagu xalliyo u baahan laakiin wax soo saarka beeraha iyo iskutashiga bulshada ayaa la rabaa inuu ka yimaado haddii aan dib kugu soo noqdo ee mukhtaar waad dhegaysanaysaa yuusuf waxa uu ku doodayaa in loo baahan yahay door wada jir ah oo bulshada dhexdeeda ka yimaada si dhibaatooyinkan soo noqnoqda wax looga qabto adigana waxaad rumaysan tahay kaalinta dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada amaba qorshe ay ku bixiyaan in dhibaatadan looga bixi karo maxaad ugu jawaabi lahayd dooda yuusuf saynab walaal waxaan rabaa saaxiibkay cornel yuusuf inaan u iftiimiyo waxaan haysanaa laba wasaaradood saddex wasaaradood runtii wasaaradda qorsheynta oo ah istraatiijiyada inay dejiso baahida dhammaan ay u baahan yihiin ummadda soomaaliyeed meel walba ay joogaan ras gamboni ras caseer oo qorshaheeda ay tahayba wasaaradda qorsheynta la yiribo xaggee dhibaato ka taagan tahay dhibaatadan soona noqotay cimiladan isbedelka ah maxaa sababay xaggee fan ugu helnaa xaggeen isku kaashanaa waa qorshaheedu wey wasaaradda qorsheynta sidoo kalena wasaaradda cimilada iyadana runtii ee ujeedkeedu ay tahay dhibaatadan saameynaya bulshada iyadana inay iftiimiso oo runtii ee keento miisig soo saarto fatahaadii kasoo baxay oo baladweyne waad aragteen biyihii markay ka yimaadaan webiyada beerihii dalagyada soo baxaya marbay kusoo fatahaadmayaan ayay sababayaan sidoo kale wasaaradda gaashaandhigga oo iyadan ay tahay qolooyinka nabadiida ah oo raba dhulkii wax laga soo saari lahaa dhammaan ay gacantooda ugu jiraan wixii dowladdii dhexe qorsheheeda iyadoona runtii aan miiska lasoo saarino sida hadda wax ku socdaanoo niman badan maamul goboleedyo badan laga xoreeyay nimanka nabadiida ah kadib la geenayo wasaaradda qorsheynta ay geynayso waxyaalihii adeega bulshadaas meesha ku nooleed u baahnaayeen wasaaradda cimilada iyadana sidoo kale ee runtii iyadan qorshaheedii ay dejisay iyo maamul goboleedyadii wada shaqaynayaan waxa weeyaan waa muhiim weeye dowladda dhexe iyadoona jaangooyinkaas sameyn dad isku tashada keliya hadday xaqban lahayeen dee hadda may qabtaan muddooyinkan dambe maxay qaban waayeen waxa loo baahan yahay waxa weeyaan waxaan waa wax runtii oo aada u weyn waad aragtaan wasaaraddii gaashaandhigga inta ee maamul goboleed ee runtii ee ka kicisay nimankii ama meelihii muhiimku ahaa adeegyada beerihii dalagyadii waxyaalihii laga soo bixilayo o dhan ee nimankaas gacanta ugu jiraan iyo waxa isela fatahaadii taabaa sababay in runtii in problemkan uu yimaado soona noqdo iyadoo cimilada isbedelkii biyihii webiyadii isbedelayo tii wasaaraddii qorsheynta iyaduna qorsheheeda diyaar yahay wasaaraddii gaashaandhiga iyaduna sidoo kale arrimahaas ayaa isbahaystaa loo baahayan dowladda inay soo jaangoysameen dadka yaroo kooban wax ma qaban karaan taasaan aaminsanahay yuusuf sida mukhtaar uu ka dhawaajiyey ma isleedahay kaalinta dowladda iyo tan maamul goboleedyada sinaba loogama maarmo si xaaladan taagan gebi ahaanba wax looga qabto saynabey runtii saaxiibkay mukhtaar waa uga mahad celinayaa aragtidiisa shakhsinimo bili'aadankuna inay kala aragti duwanaadaan waa qayb ka mida waxaa bili'aadantinimada ilaahay uu sameeyey bay qayb ka tahay aragtidiisa runtii waa uga mahadcelinayaa laakiin wax badan oo uusan xaqiiq ka sheegin baa jirta ee sidaynu ka warhayno marka hadda arrimaha amniga oo kale la yidhaahdo waynu ognahay oo dalka soomaaliya ee dowladda soomaaliya gacanta kuma wada hayso cadow argagixisaa oo soo jireena dalka kale barki haysta weliba meelihii ugu muhiimsanaa oo runtii dhulkii beeraha caanka ku ahaa oo dalka wax soo saarkiisa een- een laga soo saari jiray nimankaa argagixisadaabaa gacan ku haya een dowladduna awood uma lahan inay mashaariic iyadu ay wadato meel argagixisa haysato inay ka hirgeliso een dowladdu awood uma lahan ee taasuna intaa weeye midda kale saaxiibkay waxaan rabaa inaan hal kalma aan ka saxo wuxuu yidhi een soomaaliya raas gambooni ilaa raas casayr soomaaliya raas gambooni iyo raas casayr lama yidhaahdo soomaaliya waxay ka kooban tahay raas raas gambooni ilaa lawiyo cadday ka kooban tahay intaa haddaan taa uga gudbo een runtii waxaa kaliya ee maantay dalka soomaaliya looga baahan yahay si faqriga iyo gaajada iyo dhibaatada waddanka ku jira looga baxo waa isku tashi bulsho in la helo dadku ay beerihii iyo waxsoo saarkii dalka u jeestaan arrinta keliya ee maantay looga bixi kara caqabada jirta iyo baahida shisheeye ee mar walba gabcahaynu u taaganayno dad shisheeye inayna caawimaan anugu waxaan aaminsanahay inay tahay in bulshadeennu ay waxqabadka bulshada inay ka timaado isku tashiga bulsho ayaa arrintan looga bixi karaa dowladdu dalku nabad markuu noqdo inay wax jihayso waa laga rabaa laakiin wakhtiga maanta la joogo bulshada ayay khaas u tahay inay wax soo saarka ayagu la yimaadaan haye mukhtaar ee waad dhegaysanaysaa hadalka yuusuf maxaad ugu jawaabi lahayd saynab walaal saaxiibka yuusuf aragtidiisa runtii waa soo dhoweynayaa midda xigtana waxa weeyaan waxaa loo baahan yahay marna inuu yidhaahdo dowladda iyada jaangooyinta iska leh oo qorshaha dowladda iyadaa looga dambeynayaa marna uu yidhaahdo dowladda wax ay ka gasha ma laha bal waxaa raba saaxiibkay meel horta inuu isku raaco aragtidiisa fikir ama dowladda inuu ogaado jaangooyinta inay leedahay oo runtii qorshaha guud ee waxaa horaa loo yiribo dowlad gacanteeda way weyn tahay waxaad ogaataa nimankan hadda bulshada shacabka hadda oo ku nool webiyada maraya shabeelooyinka webiga shabeelle iyo webiga jubba intaba waxaa gacanta ku hayo nimankan dowladiida ah argagixisada ah intabana waad aragtaan hadda shabeellada dhexe waa laga saaray waa tan daroon lagu garaacayo runtii la erinayo dhammaan la baneeyey inta kalena hadda qorshihii kale shabeellada hoosena iyadana sidoo kale runtii walaal dowladdu waxaysan qorshe aysan soo dejinin shacabka hoose sideeda waxaa loo baahan yahay xaaladda dalka aan ku jirno this time waa soomaaliya waa fikirka soomaaliya inuu ka hadla yuusuf laakiin marba meel buu u boodaya saaxiibkay wuxuu ka dhigayaaba waddan runtii dhammaan abni ay wada tahay oo xaaladeeda ay tahay dowladda hadda waxay ka wada kicisay dhammaan intii ahayd intii ahayd gacan nimankan burcadka haystay ay baneeyeen shacabkii dib gacantooda loogu celshay hadda iyo kadib qorshe in la sameynayo markoona shacabku way joogeen waxay ka qabteen aan jirin waayo wax ka weyn ayaa dusha saarnay dowladdii yaa timid way ka dul qaaday waayo geed in beer laga gooyo dhul beereedka ma ogola nimankan dowladiidka ah nimankan burcadka oo runtii ay diidan yihiinba in xataa wax lasoo saar iska daaya geed yar in la jiro runtii waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dowladda oo dadaal iyo juhdi badan ay ku bixisay aan wada ognahay dhammaanteen runtii oo hogaaminaya madaxweyne xasan sheekh qorshihiisa ballaaran runtii aad iyo aad ayaan usoo dhoweynaynaa marna waxaan rajeynaynaa soomaaliyo nabad ah wax soo saar leh cimiladiiyo laga wada shaqeynaya dhammaan cabsi aysan jirin shacabka iyo xukuumadda iyo maamul goboleedka iskaashanaya ayaa waxaan rajeynaynaa in sidana lagu yiqiin wax soo saarka ahayd inaan runtii aan dib u bilaabno yuusuf adigoo soo koobaya waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda si wax looga qabto dhibaatadan taagan maxaad xalka u aragtaa
saynabey intaanan go-aanka ugu dambeeya oo aragtidayda aanan inla wadaagin waxaan rabaa saaxiibkay inaan hal arrin xasuusiyo oo marnaba horta waxqabad la-aan dowladeed ciduna ma sheegin dowladduna dhaliil ma lahan waxaan keliyoo sheegnay waxay ahayd war dalka dowladdu gacanta kuma wada hayso dhulkii beyska ama saldhigga u ahaa wax soo saarka beerahana argagixisada caalamigaabaa haysata Ee, sidaa darteed dowladdu mashaariic ay hormuud ka tahay meel argagixisa haysato lagama fulin karo cidda marka waajibka ay ku tahay inay wax soo saarkii waddanka ee beeraha la yimaadaan waa bulshada soomaaliyeed communitiga soomaaliyeed baa la rabaa ama dalka dibaddiisa ha joogo ama gudaha ha jooge in isku xir lala yimaado wax soo saarkii beerihii dib loo soo celiyo oo meelaha muhiimka ee dhulkii beeraha beyska u ahaa ay tagaan oo beeraha aynu tabcano bulshada soomaaliyeed baa wakhtigan laga rabaa dowladna sideedaba dowlad marka la yidhahdo dowladu fiishin ama aragtida qorshee ee lagu howlgelayo unbay keentaa laakiin xoogga iyo communitiga wax soo saaraya waa bulshada intaa haddaan uga gudbo aniga aragtida ii muuqata ee saxdaa waxay waxay tahay in bulshada soomaaliyeed ee ilaahay dalkan siiyey inay isku tashadaan dalkooda beerahooda tabcadaan communitiyo isku xidhan la sameeyo dhulka la beerto faqriga iyo gaajada na lala dagaalamo iyo kaalmo shisheeye inaynu sugno dalkeenna hodan ah asiga inaynu tabcanno ayaan bulshada soomaaliyeed ku dhiirigelinayaa dowladduna aysan ka sugin maadaama aysan gacanta ku wadahayn dowladdii dhulkii soomaaliyeed dowlad yaan qorshe laga sugnaa dadku isku tashi ha la yimaadeen wax soo saarkii iyo beerihiina ha u dhaqaaqeen faqriga gaajadana ha la dagaalameen anugu aragtideeda sidaasaan qabaa aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu xubintii doodda gaabanna maanta intaa ha inoo joogto waxaa doodaygala qayb galay korneel yuusuf xuseen iyo dhaktar mukhtaar nuur abuuka inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
mahadsanid zaynab abuukar maxamed oo nala socodsiinaysay xubintaasi dooda gaaban markanna waxaan idiin soo qabanaynaa codka amiin yare
ilikarayebu cusha maqanaqanufu qoyoobin kulankiyo ilkhayrtaada atani dhibidaantaada umaxiisi waabeeni maqanaqa qof booskaaga ilikarayebu cusha maqanaqanufu qoyoobin kulankiyo ilkhayrtaada waxaa igu bannaanaatay halkii qada ku beganayday sidaan eegabal muuqayga u badalay iswaagayno kale araga fusilkaago siduu iga dhigay bayra waxa igu banaanaatay halkii qada ku beganayday sidaan eegabal muuqayga u badalay iswaagayno kale araga fusilkaago siduu iga dhigabayla helitayaydu baqawey Dareen bali firso, o filan
codkaasi amiinyare wuxuu gabagabo u ahaa idaacaddii caawaye dunida oo idinla socodsiinaya anigoo ah maxamed bashir cabdiraxmaan tan iyo kulanti dambe nabadgelyo
waa buug xasuustaadu ilowgacaagu beerayo si kastoo na ii baantay bugsan weydi rucdii diirarkii isbixin waagan ku dhex lumay bartamaqo